subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaaneysa washington
waaroornimo khamiisa bisha janawari waa toban sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari haata waa lixdii iyo barhkii aroornimo halka ay washingtonna ka tahay tobankii iyo barhkii habeenimo waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idiin haya anigu ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida kulankii madaxweyne trump iyo koongareska xubnaha dimuqraadiga ku jira oo ku dhammaaday natiijo la'aan xilli dowladdu ay weli xiran tahay waraysi iyo falanqaynba waan idinkugu haynaa
maanta wuxuu uga duwanaa runtii waxaad moodaa xoogaa inay arrintu aad u kululayd kadib markii shirkii oo socda uu madaxweynuhu su'aal un weydiiyey oo uu ku yidhi haweenayda afhayaanka u ah baarlamaanka ee derbigayga ma dhisaysaa mise ma bixinaysaa lacagtiisa mise maya mayay tiri derbi dhisi mayno
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wadahadallo u socday maraykanka iyo shiinaha oo dhinaca ganacsiga ah oo arbacadii shalay la soo gebagabeeyey qodobadaasi iyo warar kaloo bariga dhexe ku saabsanba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa si lama filaan ah uga lugeeyey kulan uula lahaa sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee aqalka koongareeska shalay aqalka cad xilligeli dambe ah oo arbacadii ku beegnayd kadib markii ay diideen dalbashadiisii ahayd inuu ka helo dhaqaalo lagu dhiso derbiga mexico ee maraykanka xuduudda u dhexeysa uu madaxweyne trump rabo inuu ku dhiso kaasi oo uu rabo in lagu joojiyo qaxootiga qulqulkooda trump ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku soo qoray kulankii aan la qaatay nancy pelosi iyo sidoo kale hogaamiyaha dimuqraadiyiinta shark shumer ayaa wuxuu gebi ahaanba ahaa mid waqti dhumis ah madaxweynaha ayaa wuxuu weydiistay haddii ay ansixin karaan xisbigaasi iyo sidoo kale sharci dejiyaashaba in derbigaasi uu dhiso dhaqaalaha ku baxaya lala ogolaado asna taasi beddelkeeda uu qaadi doono xanibaada howlaha dowladda ee muddada sagaal iyo tobanka cisho galay iyadoo ay jiraan wada xaajoodyo xagga amniga oo laga yeelan doono arrinkaasi laakiinse nancy ayaa tiro ayuu yiri maya aniguna nabadgelyo wax soconaya ma jiraan ayuu warkii kusoo gabagabayey
safaaradda maraykanka ee ku taalla dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa muwaadiniinta maraykanka u sheegtay inay dalkaasi ka baxaan xilli ay saraakiisha dalkaasi isu diyaarinayaan in natiijadii doorashada ay ku dhawaaqaan safaaradda maraykanka ee magaalada kinshasa ayaa digniin arbacadii shalay soo gudbisay iyadoo dadka maraykanka loo sheegay inay samaystaan qorshe ay dalka kaga baxayaan islamarkaasna ayna isku hadlayn kaalmada dowladda maraykanka oo keliya fariintan ayaa dadka maraykanka fariintan ayaa dadka maraykanka ah ku boorinaysa inay ka fogaadaan meelaha dadku ku badan yihiin iyo dibadbaxyada ay la socdaan warbaahinta gudaha islamarkaasna indhaha u furaan xaaladaha khatarta leh booliiska rabshadaha kortaga waa booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa arbacadii shalay isugu yimid bannaanka xafiiska guddiga doorashada magaalada kinshasa iyadoo saraakiisha doorashada oo kulmay ay ballan qaadeen inay shaaca ka qaadi doonaan natiijadii doorashadii dhowaan dhacday kulanti wanaagsan mar kale dhegeystayaal warkaasi kala socotaanna waa v o a washington kulankii madaxweyne donald trump iyo xubnaha koongareeska ee dimuqraadiga ayaa ku dhammaaday natiijo la-aan iyadoo weli dowladdu ay xidhan tahay khudbad laga sii daayay telefishinka iyo booqasho madaxweynuhu ku tegey aqalka baarlamaanka ee capital hillka ayaanan lagu gaadhin wax heshiisa oo ku saabsan derbiga xuduudda xaalkiisana iyadoo qayb ahaan dowladdu ay xidhan tahay ku dhowaad saddex asbuuc shaqaalaha dowladda federaalkuna ay mushaharaodkoodii weli laayihiin wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan diyaariyey sahre cabdi axmed ayaa soo koobaysa maalin kadib markii madaxweyne donald trump uu hadal ka jeediyey gudaha aqalka cad ee dalka maraykanka uuna ka hadlay derbiga laga dhisayo xuduudda maraykanka iyo mexico waxaa madaxweynaha kulan albaabada uu u xiran yahay uu la qaatay xubnaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga isaga oo la soo muuqday fariin aad u adag
waxaan filayaa inaan guulaysan doono dhegayso waxaan u baahanahay inaannu adkayno amniga xuduudka oo keliya mar wax laga weydiiyey madaxweyne trump inta uu rabo in dowladda ay sii xirnaato waxa uu ku soo koobay hadalkiisa oo keliya intii la doono sharci dejiyaasha labada xisbi ayaa sidoo kaleeto waxay adkeeyeen hadafkoodii iyo halkii ay taagnaayeen mowqif ahaan waxaana ka mid a xildhibaanadaasi hogaamiyaha xubnaha dimuqraadiga ah ee aqalka sanadka jack shumer
dadka ameerika ayaa si adag u dhibtoonaya weliba si xun maxaa yeelay madaxweyne trump waxa uu si iimaan darro ah u diiday inuu dib uga laabto booskiisa aan ka leexleexashada lahayn ee uusan dib uga soo dabcayn ismarawaaga weli waa halkiisa madaxweyne donald trump waxa uu rabaa in koongareeska uu ansixiyo qarashka lagu dhisayo derbigan waxaana arrinkaasi sidoo kaleeto diidan xubnaha koongareeska mij macoolka ayaa hoosta ka xariiqay in dimuqraadiyiinta ay horey u taageersanaayeen jidgooyo la dhigo xuduudda si markaasi loo adkeeyo amniga ka hor inta madaxweyne donald trump uusan soo hadal qaadin go'aankiisan in derbiga uu ka dhiso xuduudda
si lama filaan ah dimuqraadiyiinta ayaa hadda bilaabay weliba si aan gabasho lahayn inay diidaan amniga xuduudda waxaa sidoo kale jira in dowladda muddo dheer ay xidhan tahay si ay uga baaqsadaan waxa ay horay ugu codeeyeen dhankooda dimuqraadiyiinta ayaa hoosta ka xariiqay in republikaanka ay si indhala'aan ah u taageerayaan dhaqaale lagu bixiyo dowladda in ay sii furnaato tan iyo inta laga helayo dhaqaalaha derbiga uu donald trump dalbanayo senator chris murvey oo isagu laga soo doorto connecticut ayaa waxa uu yiri
ma ahan in qofna uu raaco dalabaadka madaxweyne trump gaar ahaan marka uu samaynayo wax ku xun qaranka ma ahan in madaxweynaha uu noo yeeriyo codaynteenna waa inaan dib u furnaa dowladda markaas kadibna waa inaan ka wada hadalnaa arrimaha xuduudka iyo soo galootiga waayo taasaa iiga muhiimsan wax walba senator john kennedy oo isna laga soo doorto louisiana ayaa waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta ay qiil ka dhiganayaan iyo gabasho dowladda xiran ayagoo sidoo kaleeta ka soo horjeeda ayuu yidhi amniga xuduudda
dimuqraadiyiintu waxa ay og yihiin haddii taasi lagala xaajoodo xataa inaannu jiri doonin wadaxaajood ay ka gelayaan xoojinta amniga xuduudka wadahadallo xaldoon ah oo dhaxalgal ah ayaanan u muuqan wakhtigan in la arkayo laakiinse waa kuwo si qoto dheer loogu baahan yahay sida uu leeyahay senator john bosman oo isagu laga soo doorto arkansas
waa in la fadhiistaa lagana shaqeeyaa sidii ay wax u socon lahaayeen waxaanan filayaa in madaxweynaha waxa uu dalbanayo oo dhan aanu heli doonin dimuqraadiyiintana waxaa dhici doonta in ay wax xoogaa tanaasulaan waana taa xalka rasmiga ah boqolaalka kun ee shaqaalaha heerka federaal ayaanan helaynin wax lacaga jimcahan marka laga reebo kuwa shaqaynaya ee iyagu aysa saameyn ku yeelan shaqo joojinta la sameeyey islamarkaasina xaaladaha adag ee jira awgeed loo soo shaqogeliyey
warbixintii wariyaha v o eda michael bowman waxaa soo jeedinaysay saare cabdi axmed haddaba ismaran waaga dhinacyada xubnaha dimuqraadiga ah ee ku jira kuna badan aqalka koongareeska iyo madaxweynaha ee ku salaysan lacagta madaxweynaha uu ku rabo inuu ku dhiso derbiga xuduudda mexico ee keentay in howlihii dowladda ay xayirmaan muddo ku dhow saddex isbuuc sidee ayay ugu tahay caqabad iyo dhibaato dhaqaalaha dalkan arrimahaasi iyo sidoo kaleeto in madaxweynaha uu ka lugeeyo xubnihii ay wada kulmeen ayaa waxa aan wax ka weydiiyo oo ila falanqeynaya cabdi wardheere waa aan iraahda cabdiqafaar cabdi wardheere oo isagu ku takhasusay horumarinta kana faallooda arrimaha maraykanka iyo caalamkaba waa sidii hadda ay ahayd weeye sidaad ka warqabtid ilaa iyo weekendgii hore sabtidii iyo axaddii iyo mar kastaba shirar bay gelayeen waana lagu kala kacayay maanta wuxuu uga duwanaa runtii waxaad moodaa xoogaa inay arrintu aad u kululayd kadib markii shirkii oo socda uu madaxweynuhu su-aal un weydiiyey oo uu ku yidhi haweeneyda afhayeenka u ah baarlamaanka derbigayga ma dhisaysaa mise ma bixinaysaa lacagtiisa mise maya mayay tiri derbi dhisi mayno kadibna waa uu ka lugeeyey markaasuu madaxweynuhu waa kii inta tweet diray uu xanaaqa uu muujinayo uu leeyahay marka wax naga dhexeeyaa ma jiraan saasaan shirkiina uga baxay marka waxaad moodaa runtii weli in ay sidii dowladdiina u xidhan tahay wax haba yaraatee horumarna aan laga samayn wadahadalladii arrinta iyo xaajada laysku hayaana ay tahay un sidii congresska uu u lahaa annagu derbi bixin mayno oo majoritiga qoladan dimuqraadiga ah oo haysta ay leeyihiin derbi lacagtiis bixin mayno madaxweynuhuna uu ku adkaystay oo uu leeyahay waxba waxaan ka wada hadalnaa meesha ma yaaliin haddii aydnaan derbiga lacagtiisa bixinayn waaya muddo saddex isbuuc ku siman hadda jugjug meeshaadii joog ayay u muuqataa madaxweynaha halkiisii ku haystaa asagoon kasoo dabceynin kongareskana sidoo kaleeto oo dimuqraatiska ay u badan yihiin halkoodii ay ku dhegan yihiin xaalka iyo dowladdan xiran maxay sii ahaan doontaa wax weyn bay sii ahaan doontaa sababtoo ah markii wakhtigu sii dheeraadaba run ahaantii dad badan baa waxay luminayaan dakhligii soo gelayey oo aan helayn mushahaarkoodii dadkaas iyo dadkii ku dul noolaa oo iyaduna dhibaato horle keenaysa marka waktiga sii dheeraanaya waxaad moodaa inuu yahay runtii caqabada ugu weyn oo labada dhinacba soo wajihi doonta oo khasbi doonta inay markaas si un meel dhexe iskugu yimaadaan oo markaas ama derbiga lacagtiisa ama uu yareeyo madaxweynuhu oo si ka yeelo amase ay iyagu si kale ula macaamiltamaan oo wax kale oo ay ku qanacsan yihiin oo isagu bixiyo marka arrintaasoo dhami hadda waxay un u badan tahay waa wada wadaxaajood iyo inay wadahadal ka galaan labada dhinac weeye laakiin wakhtiga dheeraanaya baa khasbaya inay isu yimaadaan oo si uun talada u kala gooyaan si kale oo sharciyana ma lagu kala bixi karaayo xataa haddii saan ay usii adkaato in codha loo qaado ama si kale loo soo maro ma dhici kartaa waxaa dhici karta oo keliya haddii xisbiga jamhuuriga ah oo madaxweynaha talada la wadaaga oo ilaa iyo hadda xujo ka dhigay oo yidhi annagu wax uusan raalli ka ahayn samayn mayno inay iyagu kulaylka uu gaaro oo markaas xisbiga jamhuurigu uu ku kala jabo inay maaragtay ayan aanay u dhammaan inay madaxweynaha derbiga kula saftaan oo ay ka baxaan taladaas oo ay dimuqraadiga ay qaarkood raaco ay taasina keento bipartisan ama wax labada xisbiba ee sharci ay u dhan yihiin ay yidhaahdaan waa ka codaynaynaa derbi dambena waxay raan mayno marka rajada weyn oo la qabaa waxa weeye maadaama ay aqalka senadka kontroolaan jamhuurigu inay ama qaar ama ama in uun ay dimuqraadiga la safato oo arrintii madaxweynaha si uun markaa laga yeelo sababtoo ah waxaa soo wacaya dadkii ay masalayeen oo dadkii baa dhibaatadii iyo hawshii dowladoo lahayay iyo wixii o dhan baa dhammaanaya marka kulayl badan baa soo gaaraya saasaa loo malaynaya marka inay iyagu qaarkood ay bilaabaan hadda gunuunac ay bilaabaan inay madaxweynaha kasoo horjeestaan baa laga yaabaa waa tahay dowladda way xiran tahay suuqyo waaweyn oo ganacsi way xiran yihiin waxyaabo badan oo dadka waxaa jirta qaarkood ku taagan oo hadday noqoto kirooyinka ijaarka guryaha iska bixin lahaayeen baabuurta kuwa qaatay kuwa kaleeto morgejya ku taagan marka dhaqaalaha maraykanka xataa saameyn arrintan say ugu yeelanaysaa wax weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah sideed boqol oo kun oo qof weeye waxa uu jeegu ama mushahaarku kadib dhacaya macnaheeduna waxa weeye meelahay ka shoobgaraysanayeen meelahay wax ka gadanayeen qarashaaskii ay bixinayeen dadkii ay siin jireen waxaasoo dhan si fiican bay u taabanaysaa marka waxaa la yidhi hadda ka hor markii dowladdu ay xirnayd muddo intaan wax badanna ka gaaban kharashkii galay dalka maraykanka wuxuu ahaa billions macnaha waa ba weeye billions bay bay gaartay marka dhibaatadu ma yaraan doonto sababtoo ah ma aha mushaarka keliya ma aha iyo dadka qaadanaya ee waxa weeye inta ku dulnool iyo inta ku xiriirta ganacsiyada iyo dadka maarata qandaraasyada dowladda qaata iyo dhammaan dalxiiska iyo meelaha adeegii iyo dakhligii ay ka samayn jireen ilaa dad bay u adeegaan dadka badankiisuna waxa weeye kharash buu ku bixiyaa marka waxyaabo badan bay runtii ay geysanaysaa taasaana aakhirka keenaysa inay si un yeelaanba inay kala furfuraan oo waktigu arrintaa waa ka jira kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faallooda arrimaha maraykanka iyo caalamkaba halkaasi aad naga dhegaysanayseena waa washington waa hagaag subax wanaagsan ayaan mar kale hawada dhegaystayaal idinka leenahay magaalada bejiin ee dalka jainana waxaa arbacadii shalay aheyd lagu soo gebagabeeyey shir dhinaca ganacsiga oo ay wada qaateen dalalka maraykanka iyo shiinaha shirkan ayaa waxaa la doonayaa in loogu gogol xaaro heshiis buuxa oo labada dal ay ka gaaraan ismarin waaga dhinaca tacriifadaha ah ee labada dal ay isku soo rogeen haddaba waxyaabaha labada dal ay isku hayaan iyo cabsida ah dhinaca dagaalka ah ee haysatay ayaa haddii labadan dal ay is afgartaan waxaa warbixinta nooga diyaariyay sida xaalku isu rogi doono maxamed cabdi xasan
shirkii shalay soo gabagaboobay waxaa ka qayb qaatay saraakiil heer dhexa ah qorshaha ayaa markii hore ahaa in shirku laba maalmood socdo hase yeeshee arrimaha laga hadlayey oo go'aan laga gaari kari waayey dartood ayaa arbacadii shalay ay noqotay maalintii saddexaad una dambaysay ee shirkaasi haddaba maxay labada dhinac shirkooda kaga hadleen waa kan doktor cabdixafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent ee gobolka ohaayo ha waa mahadsan tahay si rasmi ah shaaca loogama qaadin wixii looga wada hadlay ama wixii la isla gaarayba shirkan oo heerkiisu uusan gaarsiisnayn heer wasiir sida aad sheegtayba lasoo gabagabeeyey shalay laakiin maraykanku waxa uu ku dalb wuxuu uga dalbanayay oo uu shaaca ka qaaday inta uusan shirka tegin in uu wax ka bedelo oo uu shiinuhu wax ka bedelo siyaasadihiisa ku aadan arrimahan sida ilaalinta xuquuqda fikirka technolojiyad lasoo wareegidda qarashka lagu kabo wax soo saarka warshadaha iyo waxyaabaha kale ganacsiga xorta caqabadaha ku noqon kara marka dalabaadkaas waxaa watay dowladda maraykanka waxaa kale oo maraykanku ay diiradda ku saarayeen in shiinuhu uu ka dhabeeyo ballanqaadkii ay dhowr bilood ka hor ay sameeyeen ee ahaa in ay si lixaad le u kordhinayaan iibsiga wax soo saarka beeraha tamarta iyo warshadaha ee ay maraykanka ay kasoo iibsadaan marka arrimahaas ayuu maraykanku lasoo shir tagay laakiin si rasmi ah uma ogin waxyaabaha ka soo baxay kulankan oo hadda ay dib koox kasta ay ugu noqonayso caasimadahooda si ay la tashi kale usoo sameeyaan ka hor intii aan shirka la tegin waxyaabaha u madaxweynaha maraykanka donald trump iyo saraakiisha kale ee dowladduba aad uga caban jireen ayaa waxay ahaayeen xadidda hindisaha dhinaca tiknolojiga waa kan doctor cabdixafiid shaaciye oo mar kale sharxaya sida xatooyadaasi ay u dhacdo iyo sida maraykanka uu doonayo inuu wax uga qabto xuquuqda fikirka oo tusaale ahaan markii shirkad maraykan ama qof maraykan ah uu hindiso wax cusub waxa uu diiwaan geliyaa waxaas cusub oo hindisay ayuu diiwaan geliyaa asag keliya ayaana ku iskaleh oo ka ka faa'iidi kara haddii qof kale ama shirkad kale ay isku daydo in ay waxaas iyadoo on fasax uga haysan qofkii lahaa ay ay adeegsadaan oo ku manaafacsadaan maxkamad ayuu qofkaasi la tegaya marka nidaam maxkamad ku salaysan oo xuquuqda fikirka ee qofka ama shirkadda ilaalinaya ayaa maraykanka ka jira arrintaasi kama ay jirto shiinaha marka shiinuhu waxa ay sameynayeen sanadihii lasoo dhaafo oo dhan waxa ay koobiyeynayeen waxyaabaha gaar ahaan technolojiyada la xiriirta ee maraykanku ay hindisaan marka ay koobiyeeyaan waxa ay la aadayeen shiinaha wixii wax u eg ayay soo saarayaan marka shiinaha kama jiro nidaam sidaas sida maraykanka oo kale ah oo uu qofkii ku dacwon karo oo dhihi kara waxaan anigaa iskale qofkaani wuu iga xadaya marka maraykanku waxay ku cadaadinayaan shiinaha in nidaam saas oo kaleeta ah oo nidaam maxkamadeed ah oo labada qofood kala saaraya laga dhiso shiinaha gudaheeda oo markaasi haddii shirkad shiinaha ay ay w ay wax ka xaddo qof ama shirkad maraykana shirkadaasi ama qofkaasi waxa ay la kori karaan oo la aadi karaan qofkaasi maxkamadaas shiinaha ku taalla arrintaasna marka way soo gabagaboobi doontaa oo oo xatooyadaas waa wa waa ay dhammaan doontaa marka arrintaas ayay ku cadaadinayaan maraykanku in shiinuhu uu sameeyo xogayaha ganacsiga maraykanka wilbur ross oo talaadadii toddobaadkan waraysi siiye telefishinka c n b c ayaa rajo ka muujiyey in heshiiska labada dhinac uu wax ka tari doono dhammaan arrimaha laysku hayo sidau isagu sheegay waxay la tahay waa fursad wanaagsan oo aan ku gaadhi karno xal caqligala oo shiinahu uu qaadan karo annaguna aan qaadan karno kaasoo xalliya dhammaan arrimaha laysku hayo ayuu yidhi rajadaas xogayaha ganacsiga maraykanka wilbur ross waxaa ka horreeya kulamo kale oo labada dhinac ay yeeshaan xalna lagaga gaadho arrimaha laysku hayo haddii haddaba labada dhinac ay xal gaadhi waayaan sidee ayaa xaalka dhaqaalaha adduunka ku dambaynaya labada dalse koodeebaa ku khasaaraya waa kan cabdifataax maxamed muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada b h d ga ah kaga diyaariya dalka maleysiya run-aantii waxaa fiican marka hore inaan fiirino dhaqaalaha faraha badan oo aan sheegnay ee ka dhexeeya shiinaha iyo maraykanka waxaa badadiisa dhoofiya oo maaragtay maraykanka u dhoofiya waa shiinaha weeye waxa weeye maraykanku wuxuu u dhoofiyaa oo keliya boqol iyo soddon bilyan dhaqaala aan ku qiyaasi karno hadda marka labadii kun iyo toddoba toddoba iyo tobankii oo kale la fiiriyo waxay ay u dhoofiyeen shiinaha boqol iyo soddon bilyan ba bay ahaayeen halka shiinuhu uu dhoofiyey adduun gaaraya shan boqol iyo lix bilyan marka waxaa halkaa ka aragnaa in maraykanku uu ku jiro deficit dhinaca maaragtay tradeka ah ama maaragtay wax dhoofinta ah oo shiinaha aa moodo inay danta ugu badani ugu jirto in wadahadal ama xal la gaadho haddiiba marka ay dhici weydo wadahadalkan hadda beijing kusoo gabagaboobay oo labada dhinac ay ku jireen inkastoo aan weli la shaacin wixii ay maaragtay ku heshiyeen haddana cidda danta ugu jirto oo maaragtay ka faa'iideysa oo wax badan oo maaragtay maraykanka ay gelin jireen ay suurtagal u noqonayso inay sii wadaan waa shiinaha waa waa arrin aada iyo aada muhiim ugu ah shiinaha inay xalka gaaraan wax badan oo maraykanku ay dalbanayaan sida hadda la sheegayana ay tahay maaragtay inay ka tanaasulaan haddii wadahadallada hadda socda ay guulaystaan waxaa loo gudbi doonaa kulan madaxeed labada madaxweyne ee shiinaha iyo maraykanka ku dhex mara magaalada davos ee dalka switzerland halkaas oo labiyo labaatanka ilaa iyo shan iyo labaatanka bishan january uu ka dhici doono shirkii madasha dhaqaalaha caalamka oo hogaamiyaasha dunidu ay isugu yimaadaan warbixintaasina maxamed cabdi xasan ayaa nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna sacuudiya carabiya lix qof ayaa dhintay shan kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dowladda sacuudigu ay howlgal ka fulisay bariga dalkaasi ciidamada sacuudiga ayaa sheegay in ragga dhintay ay ku jireen ay abaabulayeen falal weeraro ah dadka shiicada ee degan gobolkaasi oo ah kuwa gobolkooda weerarka lagu qaaday ayaa sheegay amaba ka cawda howlgallada ciidamada sacuudiga warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa inoo soo diray wariyaheenna qaahira xuseen cusmaan saxnuni ciidamada amniga dalka sacuudi carabiya ayaa dilay lix qofa oo ay ku sheegeen inay yihiin argagixiso kadib markii ay howlgallo ka sameeyeen deegaanka khadiifa bariga dalkaasi oo ah meel ay ku badan yihiin dadka shiicada saraakiisha amniga waddankaasi ayaa tibaaxay howlgalka inuu ahaa mid cagta lagu marinayay guri ay isku abaabulayeen kooxaha argagixisada tuulo ku taala bariga dalkaasi shan ka mid ah saraakiisha milatariga ee dalka ayaa lagu dhaawacay howlgalkaasi lagu dhiciseeyey weerar argagixiso oo lala doonayay in lala eegto kaabayaasha nolosha ee gobolka sharkiya ee bariga waddankaasi ayaa lagu yidhi warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka nabad sugidda dalka sacuudi carabiya gobolka sharkiya ee waddankaasi ayaa khalalaaso iyo iska hor imaadyo ay ka dhaceen tan iyo sannaddii labada kun iyo koo iyo tobankii kadib markii dibadbaxayaal xilligaasi isugu soo baxay ay ku baaqeen kacdoon ka dhan ah xukuumadda sacuudi carabiya dadka shiicada ee degan bariga dalkaasi ayaa ka cawda waxa ay ugu yeeraan cadaadis ka dhan ah madhabta shiicada laakiin boqortooyada sacuudi carabiya ayaa beenisay eedeymaha ka soo yeeray dadka shiicada ee muwaadiniinta ka ah dalkeeda sidoo kale xukuumadda riyaad ayaa ku eedeysay dowladda iiraan iyo dowlado kale oo ku yaala bariga dhexe inay ka dambeeyaan xiisadaha ka alowsan bariga dalka sacuudi carabiya sannaddii labada kun iyo lix iyo tobankii ayay dowladda sacuudi carabiya daldeshay mid ka mid ah hogaamiyaasha shiicada dalkaasi kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ahaa nin argagixiso ah daldalida hogaamiyaha shiicada sacuudi carabiya ayaa ka dhashay qalalaaso iyo xiisada u dhexeeya dowladda iiraan iyo dadka shiicada ahi ee carabta oo dhinaca iyo boqortooyada sacuudi carabiya dowladda iiraan ayaa ku eedeysay sacuudi carabiya inay sii hurinayso xiisadaha u dhexeeya shiicada iyo sunniga ku nool bariga dhexe waxa ayna beenisay inay ku lug leedahay qalalaasaha ka jira bariga dalkaasi dadka shiicada ahi ee ku nool dalka sacuudi carabiya ayaa lagu sheegaa toban ilaa iyo shan iyo toban boqolkiiba dadka degan waddankaasi oo gaaraya laba iyo soddon milyuun oo qof xuseen saxnuuni v o a qaahira
washington ayaad nagala socotaane subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal horumarka laga sameeyey dhinaca tiknolojiyadda ayaa u ogolaanaya seenisyahanada inay qaadi karaan baaris dhinaca d n e da dhirta ah arrintan ayaa waxaa beeralayda ah ay u ogolaanaysaa inay dhaqso u ogaadaan cudurka hayo geedaha ka baxa beerahooda islamarkaasina ay u sameyn karaan ka hortag inta beeraha uusan ku faafin dhirtaasi cudurka hayo haddaba warbixin arintaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay wariyaha v o eda faith lobidos waxaase soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere beerahan uu geedka kasaafa ay ka baxee tanzaniya ayaa waxaa baabi'iyey faarisyo dhowr nooca qalabkan yar oo ay bixisay hay-adda oxfam ee britain laga leeyahay ayaa beeraleyda ka caawin kara wax ka ogaanshaha cudurkaa si miro adkaysi badan loogu wareego
waxaan soo ururnay caleemaha geedkaasi si aan u baarno d n a baanu ka qaadnay markaa kadibna miro adkaysi badan ayaan ku beernay
lowra boykin oo ka socota jaamacadda western australia ayaa qalabkan siisay caasha maxamed baadhistii la sameeyey ayaa muujisay in noocyada geedka kasaafa ay u qabo dhowr cudur oo fayrasyadu ay keenaan
baaristii qaadan lahayd lix bilood ilaa hal sano ayaa saacado yar lagu sameeyey waxaana suuro geliyey tiknolojiyadan cusub kaasoo beeralayda siin karta jawaab degdeg ah
markii faarasyada la ogaaday kadib caasha maxamed waxaa la siiyey laba nooc oo miraha adkaysiga badan si ay u beerto mar d n da laga qaaday geedka babayga dalka kenya teknolojigana waxaa awood u helay inuu ogaado cudurka ka jira beerta naomi momo
babaygaygii oo dhan waxaa waxyeeleeyey cudur mana aqoonin nooca cudurkan uu yahay laakiin hadda waxaa muddo gaaban lagu ogaaday qalabkan cusub hadda waan faraxsanahay muddada lagu ogaan karo cudurka waa waxaa keena guul ama guuldarro qalabkan d n da lagu ogaanayo ayaana arrintaasi suurtagal ka dhigay
warbixintii maxamed cabdi xasan uu noola socodsiinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington haatanna hees ay wada qaadaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo hallow naxariistee saada cali warsame waa heestii laqanyo
halliicin hallib dhinaco dadkaasi saada cali warsame ee bahowraxmade iyo xasan aadan samatar dhagihiinaan uga sii tegi doonaa maxamed cabdi anigoo saare cabdi ah iyo weliba bashiir abi kale oo barnaamij soo saaristii lahaa intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo